soo dhilmey beed cusubaa bilawdey
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiinfeele dhegaystayaal ha ka dhowaada barnaamijka tarta aqooneedka shabakadda warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo wakhtiyadan oo kale wali baan idinku baratana barnaamijka tartanka antiina hawdaasiin marsiina barnaamijka tarta aqooneedka iyo weliba iyaakoo taabagelintiisu ka kaaladaayeen garab walaal iyo shabakadda warbaahinta warsan saas oo kale dhiniga su-aalo jaamacadda b i u yahnin diyaaryahaaytee su-aalo iyo jawaabo muddada tartanka dareero doona su-aalo dhextaalka ah iyo saas oo kale welibaa diyaarintii galan ku jeysadahay macadka i b c shirkadda isgaarsiinta hormuud telekoomna dhiniga telefoonka iyana saacid hayta oo ka tartan xiise leh welibaa dhexmaro doone towfiiq e iyo xaafadda ideeda b marlamaa toobasiinkanaga lamada xaafadood ee tartanka uu kan dhexeey waa towfiiq e iyo xaafadda ideeda b mar saddexaad towfiiq e iyo xaafadda ideeda b iyo tartan xiise leh uu ku kurajeena barnaamijka tarta aqooneedka shabakadda warbaahinta warsan waliba sina dararsii doone anoo ah muxudiin xusni bishaar mayow iyo saas oo kale barnaamijka uu ka daadihinta oo kala qayb gala doona lamada abwaan ee inta badan barnaamijka lamada xaafadood soo taageersano waa abwaan jaakole iyo cali koronto abwaan jaakole iyo ka hormaray lamada xaafadood towfiiq e iyo xaafadda ideeda b xaafadda use uu ka markaas la safan abwaan jaakole jaakole ayaa dhawo labada xaafadoodlamada xaafadood towfiiq e iyo xaafadda ideeda b oo ka dhinigeed
waynu jaraahaa xaafadda ideeda
oo ka guurti maha saad ideedanayt
mameedolama jaraantaa waayahay abwaanjaa kole waa xaafadda ideeda b iyo uu kala jaro cali korontana waa towfiiq e lamwarqadood iyo waliba shalsiyaane abwaan jaakole iyo cali koronto oo lantuuro kubacda lamwarqad iyo katoosta iyo ninfure taasoo macanisha nagadaas qofkii qobsada warqada ka qoran yees ama haa iyo su-aal ka horeyta ee tartanka uu kaka daafur doono abwaan jaakole warqada fur wala ka qoran ninsheeg mikrofonkana galantaha qubsay
qorana no kaafkan dhawaay no yahay ku qoran no adan nookin ka qoran ha cali haye nooda yacni melay maa haa
caawa su-aasha koowaad anaa iskale towfiiq ee yes baa ii qoran
yes taasna weliba andhikantee intii xaafadda towfiiq ee una ka bilaaba doona su-aalo koowaad ee tartanka uu ka dhextaalku bacdaas ka nagada doon berka ay ku baney koko bilaawa haddaais bilaawe berka ay ku baney koko bilaawa haddaais bilaawe berka ay ku baney koko bilaawa haddaais bilaawe berka ay ku baney buugga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare buugga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare buugga tartanka hamiinteele dhegaystayaal baliba dhugunsahaytana barnaamijka tarta aqooneedka shabakadda warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo lamada xaafadood iyo xaqiijiyaana intii wakhtisho haddii argarooban iyo in kale hallow towfiiq e
halow radio warsan hallow xaafadda ideeda b
halow radio warsan ciidan mahadsantiin sidiisin wakhtiga an ilaaladan oo kana diyaaranka itiin tartanka shabakadda warbaahinta warsan una ku daadiyahayna hamiinkii sagaalaad weliba siin ku codsaday inti buuqa iyo shanqarada iniidin iyo raaytan maadaama hal telefoon lasiin kuwada xiriiryahay weliba adkaada doonta hooba lamada xaafadood tukumad ee buuq dhinishuukukooy intii lisdheeguwaay dhinigaani iyo jawaabo dhinigan biyaasan marka maadaama hal meel ku wada xidhiirtaan walise xusmad leysan ku codsidaane inti buuq la yaraay walaay hadal ee iyo nidaamka leysan dhamaro intihaada ko shoor ee oo isinsiinka eg ciidan maasintiin waliba nila dhumu sidaasana ante fursad sinsiina dareenkin iyo telefoon nambarada laasin kula xiriirow shuruucdanin degsan si isin iyo unuban wada ilaalina
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين dadka tartamaw may ogeysiyaanay shuruuduha soota in yo ilaaliya tan koowaad mayb waa in yo ilaaliyaan akhlaaqda iyo aadaabta iyo anshaxa qof alla qofkii ka kaxa akhlaaq xumo ama anshax xumo guddiga may ku qaado doonee tillaabo iidan adag tan lamaad dadka tartamaw may lukufaday wakhtiga inse dhabcayo in ilaaliyaan wakhtigaas oo linxadadii in yee bilaawdaas tartanka guddiga may weydii doonee dadka tartamaw tumi afar su-aalood iyo weydii doono dhini kasta may la warsado doonee toddoba su-aalood tan afaraad guddiga su-aalla may kana naga doonehen lama tooka tan shanaad dadka tartamaw fursada la siiy oo su-aalaha ku jawaabayaan mayb waa lama dagiga lamadaas dagiga may ku bilaawdaayana su-aalla markii iyo jeediyaan guddiga iyo ku bilaawdaas qodobka lihaad dadka tartamaw may guddiga ku codsaday markii iyo jawaabta biyaayaan in qofku isu jawaabow codshahaada qof waadix ee la fahmaw jawaabtana lama tooka kana naga inka yaraan haddii liinbaahda guddiga iyo ku talabo doona ayaa ku codsada doona in jawaabto isu kanaga qodobka toddobaad su-aalla markii laku jawaabow may la faday in hal qof ku jawaabo su-aali halli su-aal qofkaasay may ku qaado kor usoo jawaabtay weda teleefonka sameyle khalal haningalna daraadiye qodobka sideedaad ayaa u jawaabtay socota haddii la gooyo ama la jara teleefonka su-aaliisa degdeg ee maylinka wareejiyey qoladii kale siyo unku faa'iidaysadaa qodobka sagaalaad tartamayaasha maylu ku codsaday tartanka intii socda iibkumad ee haddii yoo dareemaa in laku rooy inyo khadka ka jaraan oo khadkiyo onkubana inti isu socdo tartanka wa ilaa hoosaas iyo khadka ku bahaa guulimay la gadoomeeyey dadkii hawada baaqa kahaaya guuli la siiya qodobka tobanaad tartamayaasha oo tartanka lahaayeen lamada qiibood haddii qiibkumad eh hamiinkii iyo tartanka lahaayeen la waayo hawada laku waayo qiib alla qiibti hawada ka jarta oo guddiga si toos ay khadkan kala jiraan yo guuli la siiya foorfaat yayoo ka qaadayaan qodobka tumii koowaad su-aalla yoo hajeediyaayaan guddiga haddii yoo fahami waayaan dadka la warsadi may codsado koraana dadka tartamaaw soddon sakan gudaashow hayninka nagoo yaara koraan laakiin haddii soddon sakan ku siyaada codsigii iyo hajeediyan may ku oggolaadaw
waayahay weli kaale lamada xaafadood intiinay la dhugusadeen shuruucdaas degsan weliba siyaanay lamada xaafadood dareensha ku bacdana su-aalowgii iyo gudagala doono oo uu kunka bilaabo doono towfiiq ee hallow xaafadda ideedibi
Hello, radio konfur eh, radio warsan.
ideedibi dareenkin iyo telefoon nambarada laasin kula xiriiro
Billah, eh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'da, eh, awalan ilahi ma shukula. ilaahay waana i suurta geliyey inuuna oga xasanka tartankula geebgaadana walaalagaana ee tawfiiq eh oo oo uu kuna kala tartami doono idaacadda raadiyo warsan dhammaan shaqaalaha iyo daadiyaasha barnaamijka maal- ee agaasimayaalka eedyada mahadsantin iyo saabigayaasha barnaamijka harkan koraytood ilaahay mahad iskule mahad gadaaliye waykoyba nooli oo karaankan ah oo ilaahay una noosaansi sidee doona inuna ka tartama insha allahu taageeraalkan meel wadaxna kala xiriiri koonana teleefon lambarada shal ee eber lix hal todoba todobaatan iyo lix soddon iyo lama tumo haddaan malkalekanada eber lix hal todoba todobaatan iyo lix soddon iyo lama tumo teleefon kale oo la xiriir xiriir koran wuxuu ah todoba labaatan iyo shan timi kow lidi afar todoba labaatan iyo shan timi kow lidi afar teleefon lambar kale oo xaniir kala xiriiri koran eber lix hal lix labaatan iyo todoba eber saddex iyo shan haddaan markale kanaga eberli halli labaatan iyo todoba eber saddex siyeetan shan talaatan kale oona kula hariiri karaan todoba afartan toddoba siyeed labaatan siyeed haddaan markale kanaga todoba afartan toddoba siyeed labaatan saddex eeda mahadsan dendhaadi warsan
halow tawfiiqe
dhowreedii warsan dareenkiin iyo telefoon nambarada laasin kula xiriiro taageerayaalkiin
الحمد لله رب العالمين أما بعد مركز وجلاء مهلا مركز الميبا مهلا جيجا دمان شغالة عريري ورسن وحيل أرغ اسكو سارين مسؤولية دينا قادان إنيو جاديان برنامج كتبتغونات كبل بركيسن ميبا تاسوك المادن جيجاني وعلى تادقلي هايان برنامج ك تايرياش oonu jeelno tayreed tawfiiq meba uga anoo la xiriiri qur'aana telefoon nambaradun haddaan sheega doon waa nambarka koowaad hormuudu waa eber lihal lama afartii side konton rumaytio marlamad haddaana kanaga eber lihal shan eber lihal lama furaag lamo afartii side konton konton nambarka kale maxaan ola xiriiro me bayaa hormuudo furaag lamo ederli siyeetan ili lixdan ili furaag lamo ederli siyeetan ili jirin ili nambarka kale me buu ahaa sun hormuudo furaag lama tuman i lama siyeetun tuman i lama furaag lamo tuman i lama siyeetun tuman i lama shaqaalaha reedinku warsan maadkiisin walaalahan idb yonabalan ha dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullah waayahay eedan mahadsanyiin tawfiiq e iyo xaafadda ideeda b weliba marlamaad mar saddexaas un ku codsadaan ee sanqarada iyo hadallada dhinigan hanoodiirahay antinooyaraytan waa codsi haddii la is ixtiraam waayo weliba nagadaase dhibcooyinka ama natiijooyinka isin sheendhateen anti kanagana oo wada jarna marka hole rajaayana inta ixtiraamka iyo dhibicooyinkiinsi xishmadlan ilaalsataan dhegaystayaalka siin ku faa'iidaysada doona aqoontin iyo kartidina inta ixtiraamtan intaasna codsiyan oo ata su-aalan ku horeytee gudagala doona barnaamijka uu ka abwaanjaakole iyo cali ole dhextaal anhaado doone oo ka dhajaro doone abwaan weerow oo uu ka barnaamijka martaninka ah
بشيت الهيكل كبرت كتون أرنكاينو ببدو هاي وينبغي بندير داينو بلغلي باهذيا نوبتي بلا يدي
sida cali boqobsadii xaafadda tawfiiq ee iyo su-aalaanka horeyta uu ka kadahfuri doona halow tawfiiq ee
halo radio warsan diyaar garooba su-aali koowaad ee tarta aqooneedka uu ka welibaan dhiyaasee sidatan sheeg salaado waqtisha engalno okoo tabaasa marlamaa toobasinkanaga weliba waa sheeg salaado waqtisha engalno okoo tabaasa mar saddexaad tawfiiq ee sheeg salaado wakhtasha aan galno oo kuwa tabaasa jawaabta siin ku rajayaan insha allah
bartangaa jiree buuga tartanka barkaa ku gal bartangaa jiree aynu koo badinay hoy aynu koo badinay hoy buuga tartan bajeeladaanako beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeeladaanako
hallow towfiiqe
halo raadi warsan jawaabta
waa rasulkii jihaadkii adduuniska dayn insha allah salaatu ljanaza
marlamaadka nag
saalataytii ukimibu kujawaabani ardayn una tartimaasha tawfiiqi taageerayaasho salaatu ljanaza sax iyo qalad guddiga bismillaah su-aalinka horeyti ee la weydii tartamyaalka xaafadda towfiiq eh sadiyoonku biyan ma eto sax eh hallow xaafadda ideedidii
halo raadi warsan jawaabta
su-aala jawaabsha adduuniska dayn maybo salaatu lciidi
marlamaadka nag
salaatu
codkii ma dheegahayno kanag
salaatu lciidi waayahay sax iyo qalad guddiga su-aali ka faa'iidaysiga hayti iyoonan hor taali iyo se sax iyoonan man ku jawaabna
waayahay mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen guddigan bandhigaan بسم الله الرحمن الرحيم
su'aalii ka su'aytaan lammadiisaf su'aalii ka su'aytaan lammadiisaf waybaa suuradsiinku saafiyaase guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan
bismillaah idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nolodaratan tartankii ka guda jarna dhegaystiyaal su-aalinka horeyti ee la weydii tartamyaalka xaafadda towfiiq ee oo yeeda anbiyaasi sheeg salaada waqtiga kiisha gali oo koo tabaasa angalna oye etatoy markaasayti koo tabaasa su-aalasayti oyena hareer martisa ka faa'iidaysanaya hortaale tartamyaalka kaleet yoona ku faa'iidaysada waayan su-aalaas jawaabtiya waliba yeeta salaada sunnada ah mase salaada langordow ee rabtiidka leh
saar su-aalaha dareerta waliba iskulaha ideeda b hallow xaafadda ideeda
halo raadi warsan su-aali lamaad dhiga anfuro walibaan dhiyaasa sidatan sheeg qofka imaam agnagada korna mar lamaad sheeg qofka imaam agnagada korna mar saddexaad sheeg qofka imaam agnagada korna jawaabta siin ku rajayaana lamada xaafadood ti'ata muishini sanqarta ama dabeelle teleefoonka dhiniga dabeelle dareerta kula birma sababta ee wali hadindirahaytee dabeelle dhawaaqshe marka intaasna walinu etaa codsi
bartangaa jiree buuga tartanka barkaa ku gal bartangaa jiree daalko beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeedaalko
hallow ideeda b
halo raadi warsan jawaabta
milaas wax jawaabtida adduuniska dayn maybanagdaansa insha allah lang oo umi e walnan akri korn
mar lamaadka nag
lang oo umi e oo lan akri korn sax iyo qalad guddiga su-aalasayti ee la weydiyey tartamyaalkaas se saxan man ku jawaabna hallow towfiiqe hallow towfiiq
halo raadi warsan jawaabta
suaala jawaabta hadiska dayn maybo ah labo ama languraan kasaan
sax iyo qalad guddiga su-aali ka faa'iidaysiga yeedan hor taali tartamyaalka xaafadda towfiiq ee yoona se saxan man ku jawaabna waayahay mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen waliba bandhikaane abwaan jaakole koronto iyo weerow jaakole ka bilaabaan abwaanaye sheeg qof imaam nagada koran Mhm. lanhi haye Mhm. kow إن جاء الله إن أن قال إن يسور الله إن إمام معناها ذكر hayo
إذا للشيء ن- مدرس نظيف هذا وياه Mhm.
لكن مهم بيبقى أن ورت الجرين الله هاينا جان الله هاينا قرآن أنكسانا نقوي بقى قرآن نقول حافظ هذا Mhm.
جرين الله هذا Mhm.
جاهل الله هذا الفضل نكاس إمام نقول القرآن ساسقه haye calinka dhib
wasgaday su-aalaas jawaabtee lama lamba inaan ma nagada koran Mhm.
daacatu nisaa
af soomaaliye lanka habartiis antaliyaas Mhm.
amaamu nagada kor kow
lan musaafureen amaamu nagada kor lama weeroinka dhib
imamna anagaba korno lehola falow runtii anama ii dhacdaa lan miisankii soddon iyo todobii meelwaas ee dhiirarkii konton iyo lisinti amal ee oo gaaban because salaadumayba ka jara kore lan dhagoole oo allahu akbarti indheegane oo imaamkii goonkii fiirsada lafadaay Mhm.
imaamkii boo gaabanya bartiisba lan argaan aha imaam anagaba korlan oo konton iyo lisinti iyo meelwaas ee materna aan jeedan
waayahay eedaa umahadsantiin jaakole cali iyo weerow guddiga ayaan bandhigaana jawaabta su-aalaas سؤالي كسؤالك لما لي سف سؤالي كسؤالك لما لي سف ويبا صور السين كسافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
bismillaah idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegeystayaal noola dareertan su-aali lamaad ee tartamyaalka oo ka tartamahayan iyo teto lamaadyo dhataales lamarkaasay tina hal iyone hallan weydii taas oyoona ku faa'iidaysido ayan su-aalin waliba yadaate su-aal diiniya waanan dhiyaasi sidatan sheekh qofka imaam usan nagada korna qofka imaam nagada korna waliba usaya qofka musaafurka e iyo imaam nagada korna kaas yaan dhiyaasi su-aalo ee luweydi lamada xaafadood ayana su-aala saytiyo ku faa'iidaysid waayaan waayahay eedaa umahadsanta bishaar su-aalaha dareerta waliba iskulaha towfiiq ee halow towfiiq ee halow towfiiq ee
halo radio warsan
dhaga fura su-aalihii lamaad yahasinka dareerta waana waa su-aali saddexaad waana nagadaasa su-aali kowaad oo taariikh ee wali bandhiyaasa sidatan sheeg xilligii usa qobadii ilaahay naxariisa maxamed siyaad bare madaxtinimada midowda afrika mar lamaa tooba siinka naga towfiiq ee su-aalo waa taariikh wali bandhiyaasa sidatan sheeg sanadii usa gobodii ilaahay naxariisa maxamed siyaad bare madaxtinimada midowda afrika mar saddexaad toobasinkanaga sheeg sanadii usa gobodii madaxweynihii soomaaliya ilaahay naxariisa maxamed siyaad bare madaxtinimada midowda afrika jawaabtaasin ku rajeyaan insha allah
برتنا جري بوق ترتنك بركا قل برتنا جري كوي بسم الفضايو فوق والبركي وجيل دالكو بسم الفضايو فوق والبركي وجيل دالكو
halow towfiiq ee
halo radio warsan jawaabta
su-aala sayti jawaabtii haddii muskadayn may banaanaase kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii
mar labaad kanag jawaabta
su-aala jawaabtii haddii marlabaad ka naagna may baan ku jawaabane kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii sax iyo qalad guddiga
su-aali la weydii tartamyaalka xaafadda towfiiq ee waaniyada haytay su-aal taariikhi ah sidii aan ku jawaabay ma eto sax eh halow xaafadda idee debbi
halo radio warsan jawaabta
bismillah su-aala jawaabtii haddii muskadayn may banaanaase kun sagaal boqol toban iyo sideed mar labaad kanag miilaadiyada mar labaad kanag
kun sagaal boqol toban iyo sideed miilaadiyada sax iyo qalad guddiga su-aali ka faa'iidaysigaeedan hortaale tartamyaalka ideeda b oyeena taariikhi haytay hareer martay tartamyaalka xaafadda towfiiq ee sidii aanan ku jawaabay ma eto sax eh mar haddii lamada xaafadood ka suwaayan guddiga
سؤالي كسؤالك لما لي سف سؤالي كسوعتا لما يسف ويبا صور سينكو سافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal noola dareertaan tartan aqooneedka idaacaddiya ka guda jarna su-aaloogii iyo hareer maren tartamyaalka towfiiq ee iyonayde debbi jawaabtan guddigii entaal yandiasadatan su-aalo waliba iyadaaytay su-aal taariikh iyo sheek xilligii usagobadi maxamed siyaad bare madaxtinimadii midooda afrika jawaabto waliba iyada nagadaase kun sagaal boqol toddobaati iyone afartii yahayka usa madaxtinimadii midooda afrika usagobadi taas ayoona hareerta marti lamada dhanaba halow xaafadda ideeda b halow ideeda
halow raadi warsan
dhegaan fura su-aali lamaad oo taariikh ee waliban dhiyaasa sidatan sheeg jaraa'idkii inku horreey oo af soomaali ka qoran sanadkii usabahi mar lamaad ideeda hobasiinkanaga su-aalo waliba waa sheeg jaraa'idkii inku horreey oo af soomaali ka qoran sanadkii usaabahi mar saddexaad sheeg jaraa'idkii inka horreey oo af soomaali ka qoran sanadkii usaabahi jawaabta siin ku rajeyaan insha allah
والبركي بجيل دالكو بين الفضايو هو والبركي بجيل دالكو
هلو إذا دبي
هلو رادي وصف جوابته
ولا سؤال جارتي أدنك ديني ميبوا كنت على البول لهذي شانتيش
مرلمات كنك
كنت على البول لهذي شانتيش
صح يقالد قدقة su-aali taariikhida hayti yeeda hor taali tartamyaalka ideeda b sidiyaan ku jawaabeen ma eto sax eh
هلو توفيق ايه
هلا راديو ورسم
جوابته
maxay su'aaladeedii oban iska daynamaba nagraase kun sagaal boqol toddobaatan iyo lamaday
كنك مرلمات جوابته su'aaladeedii haddiinu ka naagnamaba nagraase kun sagaal boqol toddobaatan iyo lama
صح يقالد قدقة su-aali ka faa'iidaysiga yeedan hortaali tartamyaalka ideeda ee waana hareer martay tartamyaalka waa towfiiq ee yeeda ka faa'iidaysi yeedan hortaali se sax yoona man ku jawaabna
mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen guddiga
سؤالي كسوعتا لما يسف سؤالي كسوعتا لما يسف ويبا صور سينكو سافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo noola dareertan tartan aqooneedka idaacadda ka guda jarna tartamyaalka towfiiq iyo nayde debbi iyo oo kana tartamayaan su-aalo iyo hareer marti lamada kooxood waliba iyada haytay su-aal taariikh iyo inkureynti su-aalaas waliba iyada xaqanla haytay tartamyaalka idee debbi walin iyada andhiyaasay sheek jaraayidkii anka horeeyey afka soomaaliya ka qoran sanadkii usaabay mar kale danasinkana sheek jaraayidkii anka horeeyey afka soomaaliga ka qoran us sanadkii habay walin iyada haytay sanadii kun sagaal boqol toddobaatiyone sidiidii iyo hayti walow iyo tartamyaalka towfiiq ee iyo zaa'ida iyo handhawaayen yoona totoyo haleel waayan laakiinse kun sagaal boqol toddobaatiyone sidiidii iyo habay jaraayidkii afka soomaaliga ka qoranayo هلو توفيق
halo raadi warsan su-aalo koowaad ofiisigiisa andiyaar garooba waliban dhiyaa siyaasadatan kul intee la-eg yeelan baahanyi si toban garam oo baraf eh oo heerkulshayna ayi ibir digrii celsius landeersi uumibiyood boqol digrii celsius aan qaaday kulka qarsoon ee barafka sida dhabiisan soddon iyo afar laka dhowi tuman ka kor jibaaran shan marlamaad sinkanagoy waa fiisigis weliban dhiyaasee sidatan kul intee dhung ama kul intee la-eg yelan baahanyi si tuman garaam oo baraf eh oo heerkulsheyne eyi ebir digrii celsius landeersi uumibiyood boqol digrii celsius inqaad kulka qarsoon ee barafka sida dhabiisan soddon iyo afar laka dhowi tuman ka kor jibaaran shan mar saddexaad siinkanagoy towfiiq ee waa su-aali kowaad oo fiisigise kul intee la-eg yelan baahanyi si tuman garaam oo baraf eh oo heerkulsheeyey eber digrii celsius landeersi uumibiyood boqol digrii celsius anqaaday kulka qarsoon ee barafka sida dhabiisan soddon iyo afar laka dhowi tuman ka kor jibaaran shan jawaabta siinkura jeen insha allah
bartangaa jiree buuga tartanka barkaa ku gal bartangaa jiree aalakooy mal fadaayo faa wal barti bajeelidaalako mal fadaayo faa wal barti bajeelidaalako
halow towfiiqe
Hello, Radio Wartak.
jawaabta
Su'aalasayti jawaabtee haddii isku dayo ma banaanaasa ten celsius
kanag jawaabta
toban celsius sax iyo qalad guddiga su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda towfiiq ee sidii aan ku jawaabeen ma eto sax eh halow idedibi
Hello, Radio Wartak.
se waxaan ka noo yarayaa bliis lamada xaafadood halow idedibi
Hello, Radio Wartak.
jawaabta faa'iidaysiga
Bismillah, su'aala jawaabtee haddii isku dayo ma ibo saddex boqol iyo eh, saddex kun iyo lix boqol celsius mar lamaad kanag
Bismillah, su'aala jawaabtee haddii isku dayo ma ibo saddex kun saddex boqol iyo afartan laba dhab iyo toban ka jibaaran shan sax- sax iyo qalad guddiga
su-aali ka faa'iidaysiga yeedan hortaalee tartamyaalka ideedabbi yoona si sax iman ku jawaabna waayahay abwaaninta siyaana maadaama iyo aajisan uu ka dhibcooyin meela dhikahay iyo walban jaran ee su-aalun jawaabteena siyaana dhibcooyinka uu ku wala daaray ayajaa kole ونقول له سؤال ويستحي منك جوابنا
cali
een su-aalihiin kala gaban abwaanka baryaminka dhiyay
su-aalo waxaa waaye fiisigiisu kul intaan la-ag yeelan baahanyisi toban garaam oo barafe oo herkulshia ay eber digrii celsius landeersi oo mibiyood boqol digrii celsius anqaad kulka qarsoon barafka sida dhibiisan soddon afar laka dhow iyo tobanka kor jibaaran shan
usitay baraf boqol la sheegay maylan ka garay kol qasna maylan gara ilin baraf waa boy sheegay haya aan jawaab wala qasna kor koosna jaakolahan waadana ana ana jawaab jaaka han muwelo kora een wal qariiska hanun kor koosna kulla gariyo maayo laakiin een may buaha een 0.5 een dhibic farxad baraf lan kule lan hor jiiday waran haya maasan weero inkibib
marka maadaama uu ka haafado dhibci iyo dheer lambe dhan helayo ee langi dhibco hanuunan iibi jare maqan jiceero maqan haya bajaajna mashaqeeya haysa ha.
tiidi ka kul barafa sidukun barafa unuga lijarka ana wa ndare usahansa lunkunoga unuga na maghrabka wa ndare sidukun barafa tuman jab jab oo may badahan kor saare oo isku weera oo dhagaalahan ee laha kor saare see ma dun lunkunoga aan uga yabaarsana ba bu eh bu eh melikweeda bua bu eh adama kasaaso dadki mari idiya kasaayo
waayahay jawaabta guddiga ku sugaan سؤالي كسوعتان رمادي سف سؤالي كسوعتان رمادي سف ويبا سورسين كشافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
idaacadda horsan ee magaalada baydhabo iyo noola dareertan tartan aqooneedka ka guda jarna su-aalo fisikasi haytay weliba xaqnan la haytay tartamyaalka towfiiq ee se ka faa'iidaysiya weliba yeedanan hortaalay ee ideedabi walow lamada xaafadoodba su-aala sayti iyo haleelwayt su-aalo iyo waliba yeedaha title physicsa jawaabtiya waliba yeeda nagadaase saddex kun boqol iyone afartan jool iyo markaas title saxa su-aalin waliba yeeda ay tay kul inta la-eg laku hele boqol garam kaas ousa barafe tuman garam oo barafe heerkulka kiisha inuu isayo zero degree salsha oo la deersiyow boqol salsha greams diyoodkaasaytii ka dhakanaadaas sade dhibiisan sodoiyone afar lakadhawi tuman la korsaari shan su-aalo waliba yeeda jawaabteeta saddex kun boqol iyone afartan jool iyo atato saxda su-aale ow idee debi
halo radio warsan su-aali lamaad ofiisigiisa in diyaar garooba walibaan dhiyaasa sidatan cuf intee la-eg oo biyo qabow heer kulshana usa-iyi toman digrii yeelan baahanyi silankadara labaatan kiilo garaam oo biyo kulol e heer kulkana usa-iyi siyeetun digrii celsius qof fadow intii usa ka qaboysada biyo heer kulsho iyi konton digrii celsius mar lamaad siinkanagoy su-aali lamaad oo fiisigiisa ideeda bi cuf intee la-eg oo biyo qabow ah heer kulshana usa-iyi toban digrii celsius yeelan baahanyi silankadara labaatan kilo garaam oo biyo kulol ah heer kulshana usa-iyi siyeetun digrii celsius qofadow intii usa ka qaboysada biyo heer kulsho iyi konton digrii celsius mar saddexaad siinkanagoy ideeda bi cuf intee la-eg oo biyo qabow ee oo heer kulshana iyo toban digrii celsius iyo la baahanyi silankadara labaatan kilo garaam oo biyo kulul ee heer kulshana iyo siyeetan digrii celsius qofado intii isoo ka qaboysada biyo heer kulshio ay konton digrii celsius jawaabta sungsugaan insha allah
والبركي بجيت لدالكوي بسم الفدايو والبركي بجيت لدالكوي بسم الفدايو والبركي بجيت لدالكوي
halow idee debi
halo radio warsan jawaabta
jawaabteedin isku daynimaydwa lama mar lamaad kanag
lama lama sax iyo qalad guddiga
su-aali tartamyaalka xaafadda ideedabi ee luweydi fisigas kasoo saxaman ku jawaabna halow towfiiqe
halo radio warsan jawaabta
su'aalaasayka jawaabtii haddii isku daynimay banaadaase celsius maynagadaasa
digriga meel u fadan yahay afar
su-aalo jawaabtiye kanag
afar digri afar digri aad ujawaabaan su'aala jawaabtii sax iyo qalad guddiga su-aali ka faa'iidaysigeedan hortaale tartamyaalka towfiiq ee waana hareer martay tartamyaalka ideedabi si sax yoona manku jawaabna
Ja- weeroo galanta teegdahay weerow hee intee la-eg oo biyo qabow ee heer kulshana iyo toban digrii celsius yeelan baahanyi silankadare labaatan kilo garaam oo biyo kulul ee heer kulshana iyo sideetan digrii celsius qofado intiisa ka qaboysadee biyo heer kulsha iyo konton digrii celsius أنا رأيت سيدي توفيق لك قبل لم يقرأ لكن لما هذا شرحه haye mase fardiiray sidee waa dabka saaray waa fardiiraya mase iyadoo ragaar ataa banaanka dhakadahan farka mareeyo walaa dhugooba ku helay lama toofiyo le may madada saasan dhawood yaas farinjiir ba yaala farinjiir musu galato diriska ba- ay- ay aashin farinjiir ko yaala mi daran ha dhaweysa lagu fadaayo magacaalaan haye jacol inkidhib
igarabarti waaya waayahay guddiga iyo jawaabtaas ku sugaan insha allah سؤالي كسويتا لما لي سف سؤالي كسويتا لما لي سف ويبا صور سين كشاف ياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
tartamyaalka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo tartan aqooneedkii ka guda jarna towfiiq ayaana ideedebi iyo tartamahan su-aalisadaha qalinlahayti tartamyaalka ideedebi yaana hanhareer marti sakafaa'idaysiyana yaan hortaaday tartamyaalka xaafadda towfiiq ee yonetatoyo kasuwayan su-aalan iyo adaha tito fisikis eh su-aalaas jawaabti waliba nagadaas tun iyo shan kilogram yaa nagadaas taas oo jawaabta saacata waayahay weli reedanka nagadaana su-aali kowaad oo fisigiska haytay bishaar qaabka ununka jawaabni su-aalaha hooba dhegeystayaalka iyo labada xaafadood baan xasuusi su-aali kowaad ee fisigiska ah kul intee la-eg yeelan baahanyi si toban garam oo barafe oo heerkulshi ayi ebir digrii celsius landeersi uu mudiyood boqol digrii celsius qaaday kul ka qarsoon ee barafka sideed dhabiisan soddon afar laka dhow iyo tobanka kor jibaaran shan jawaabta waliba nagadaasa soddon kun boqol iyo afartan jool maadaama haddaay tirada qaabkuuna ka dhawaaqnay walaaqo si ku duwanaaytay waliba waa jawaabta saxda ah soddon kun boqol iyo afartan jool tan dambana si bishaar sheegay waa toban iyo shan kilogram halow towfiiqe هلو توفيق
هلا أولاد ورطة هلو توفيق هلو توفيق
هلا أولاد ورطة سواحan ka noo yaraya codsi waaye towfiiq barnaamijka ku dhiisantigni la dareera halow towfiiq
هلا أولاد ورطة su-aale kowaad oo juqraafi an diyaar garooba hadalkana noo yaraya lamada xaafadood walibaan dhiyaasa sideetan sheeg magaaladii lankasajari new amsterdam mar lamaadsinka naga sheeg magaaladii lankasajari new amsterdam mar lamaad sheeg magaaladii lankasajari new amsterdam jawaabta sinka sugaan insha allah
والبركي بجيل دالكو بيغ مل فدايو هو والبركي بجيل دالكو
هلو توفيق هلا أولاد ورطة jawaabta
نوع برتمال توفيق سؤال الجوابتي هدين في الدين وريد بوا نيويورك
mar lamaad kana jawaabta
سؤال الجوابتي هدين في الدين وريد بوا نيويورك sax iyo qalad guddiga
su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda towfiiq ee oo juqraafi hayti so sax ayaan ku jawaabeen waa new york halow xaafadda ideedebi ah, lama dhibcood lama dhibcood towfiiqe
uu ka niijaba iyo ridin owlaadaninka tarteena waabasiin ku yaabay dadkii oo hanuun tartamo jaray sariirta hoostiga gelidina han iyo inta noo dhaaftaan uu ku ha gruubka hoose jare anina may faday korlanqaada lama dhibcooda wiing ee toomaysiinka dhiibay makaanigaha wiing ee garaashka cabdiqaadir magaarow toona maysiinka dhiibay taliye calinka tifid gordaas nakaare iisu waadla
weerwe firg firg ah
dhoolkiyaa birla aragi waa kale aan aroo malaha ya kan dhoolkiyaa birla aragi Aha.
dhibco dhibcoodii walaama fiigahayto anu meelahay tartanka hatuka diba bilaawado doona us- mas'ala la tartamaha uu kaleelahay towfiiqigiiyo dumuqanyiina Hmm.
laakiin hadda han dhoolkiyaa birla aragay aranta maraad maadaama lamar lamadan dhibcooda uu ka amaliska dili lahaa jaakole iyo koronta iyo amaliska dhammaa lahaa lamadan dhibood halow xaafadda ideedebi هلا أولاد ورطة su-aali lamaad oo juqraafi an diyaar garooba hadallada noo yaraya weli hadalladingaasan deecaano deerahay sheeg magaalada lankasajari magaalada mugdega mar lamaad sheeg magaaladii lankasajari magaaladii mugdega mar saddexaad sheeg magaaladii lankasajari magaalada mugdega jawaabtasan ku rajeen insha allah
برتن آجري بوق ترتنك بركا قدل برتن آجري مل فدايو هو البركي بجيل دالكو مل فدايو هو البركي بجيل دالكو hallow ideedibi
هلا أولاد ورطة jawaabta
su-aala jawaabtadeedisku beni noib waa dalka australia mar lamaad kanag jawaabta
australia sax iyo qalad guddiga su-aal yaad la weydiin tartamyaalka xaafadda ideedadii waana haytii su-aal juqraafi ase sax imanku jawaabna halow towfiiqe jawaabta mar lamaad kanag mar saddexaad kanag jawaabta sax iyo qalad guddiga su-aali ka faa'iidaysiga yeedaan hortaali tartamyaalka xaafadda towfiiq ee waana hareer martay tartamyaalka ideedabi oo haqan lahayeen juqraafiyan yahati su-aalasaytis saxayan ku jawaaben tartamyaalka xaafadda ideeda towfiiq ee hal dhib- hal hal dhibaco hal hal Bravo.
cali hal Wait, waa- dhibacood oo ka faa'iidaysiya ay helaan
hal dhibac waa haddaan dugmada ku qaymaani geedkan kondoolkiya bilyan bud marne mugdiga aftiinagadi maaha bilyan doolarga haa Een, hal dhibac oo eed iyada wiiga siin wada inta si- guddiga kuga haa ayntii laakiin ayndiiga jaako jaako la siinka dhiiba aysan kooglay waayahay eedan mahadsantiin lamada xaafadood khadka kasii jiraan weliba la hadeeraya wakhtigii dhextaalka lamadii su-aal ee xaafado su-aalo anka horeyta iyo weliba nagadaase una uu ka weydiiyaan xaafado gaar ahaan jaak kole iyo walisan ku codsaanantay barnaamijka nidaamsheena ilaalidan cali fadhow su-aalo anka horeyta ee xaafado una weydiiyaana iyo weliba citaan sheeg inta jeer ee qur-aanka kariimka laga sheegay lafdiga maxamuud mar lamaad siinkanagoo sheeg inta jeer oo qur-aanka kariimka laga sheegay lafdiga maxamuud mar saddexaad oo basiinkanaga sheeg inta jeer ee qur-aanka kariimka laga sheegay lafdiga maxamuud su-aalown dhextaalka iyo waliba diyaaryahay oo barnaamijka tartanka ku qayb qaadahaya machadka i b c dhegeysta aan ku horeeyay yesyaalo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة walaal magaca iyo xaafadda
الكافي شيخ حسن حافظ توفيق barnaamijka la daraarta شيخين jawaabta
تدور
waayahay jawaabta si sax ee markaasna dhegeystaha kale dhegeystaha kale ayaa sii doona balse su-aalo mar kale siinka naga sheeg inta jeer ee qur-aanka kariimka laga sheegay lafdiga maxamed maadaama maxamuud siinka sheegi raha lahaada weliba sheegaasana inta jeer ee qur-aanka kariimka laga sheegay lafdiga maxamuud dhegeystahan kale yasiya halo assalaamu calaykum walaal cod ka koran qaad maaga iyo xaafadda xaafadda iyo magaaga Hay- magaagana barnaamijka la daraarta haye jawaabta kanag haye magaaga insheeg maylkare ma fahmayan magaaga cod ka koran qaad magaaga amaal muxudiin xuseen miya amaal nuurdiin xuseen xaafadan horseed telefoon nambarka lama afartii afar lixdu labaatan iyo shan jawaabta si saxan sheegtay amaal eedan mahadsantaa amaal gabardii inka horeyti oo barnaamijka tartan aqooneedka ee ku qayb qaadata iyo nagatay Ee, may baan si saxan in sheegtay jawaabtaa su-aal lamaad weliba waa sheeg tirada iyo magacyaalka owlaadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee owlaadis haayeen mar lamaad siinkanagoy sheeg tirada iyo magacyaalka owlaadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar saddexaad sheeg tirada iyo magacyaalka owlaadii nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korshay ahaato dhegeystahan yasyan halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة walaal magaaga iyo xaafadda
عبد الله محمد إسحاق حافظ ورسيد haye jawaabta
عبد الله haye حسن
mhm
فاطمة
mhm زينب
mhm
boon
wali la koofadayha wiilasha ama kureetasha leediyo
quriyati ibraahim mhm
cabdullaahi mhm naasin mhm
antaasu quriyata mar lamaadka nag
cabdullaahi mhm naasin mhm ibraahim waay magaaganaysa
cabdullaahi maxamed isaaq cabdullaahi maxamed isxaaq xaafadana horseed telefoon nambarkan todoba mhm
labaatiyo sideed mhm
sagaalii shan mhm sagaalii sideed waay cabdullaahi idan maasanta jawaabta si sax aan sheegtay meelasa aan ku gudabaana su-aalo dhextaalka ee weliba hanin diyaariye nin kasta machadka i b c oo ee machad caalami oo walbarashadii sarayta su-aal ogyaar heedanka nagadaan lamada xaafadood inta khadka ka jaraan inta kale sii xaqiijiyana halow towfiiqe halow towfiiq
halo raadiyo wartan halow xaafadideeda
halo raadiyo wartan
su-aal ogyaar heedan bilaabaana dhextaalku bacd insha allah صباح بالأولي كوكو بلاوة حتى ليش بلاوي بركة أي قبني كوكو بلاوة حتى ليش بلاوي بركة أي قبني كوكو بلاوة حتى ليش بلاوي halow towfiiqe
halo raadiyo wartan towfiiq ee su-aali koowaad oo biology aan diyaar garooba welibaan dhiyaase sidatan aw dhiigshay e e iyo aha ama hooyo dhiigsha b e ya dhalan owlaad dhiigsho ee dhammaan noocyada dhiigga haddaba sheeg genotype-ka dhiigga lamada waalid mar lamaad siinkanogoy towfiiq ee waa biology aw dhiigshay e e iyo aha dhiigsha b e iyo dhalan owlaad dhiigsho ee dhammaan noocyada dhiigga haddaba sheeg genotype-ka dhiigga lamada waalid mar saddexaad hoobasinkanaga towfiiq ee waa biology aabba ama aw dhiigshay e e iyo hooyo ama aha dhiigsha b e iyo dhalan owlaad dhiigsho ee dhammaan noocyada dhiigga haddaba sheeg genotype-ka dhiigga lamada waalid jawaabtasin ku rajayaan insha allah
bartanaa jire booga tartanka darjaa ku gal bartanaa jire mal fadaayo foo wal barki bajeelidaalako mal fadaayo foo wal barki bajeelidaalako
halow towfiiqe
raadiyo wartan jawaabta
su'aalas jawaabteedu in iska dayna maybaad lama oone oo blood group a b ah ilaa ma oonay blood group a
kanag jawaabta
ah haddi su'aalas jawaabtee iska dayna maybaad lama oonay blood group a b ah ilaa ma unug oonay blood group a ah
sax iyo qalad guddiga
su-aali la weydiiyey tartamyaalka towfiiq ee waana hayti su-aal biologisa saxayman ku jawaabna halow idee dibbi
halo raadiyo wartan jawaabta
su'aal jawaabteedu in iska dayna maybaad aan wayba b o awkan wayba a o mar lamaad kanag
aada b o awkan a o
jawaabta kanag
aada wayba b o Aha.
awkan wayba a
mar kale si saxayn kanag jawaabta codkana koran qaad
aada wayba b o mhm awkan wayba a mhm waayahay sax iyo qalad guddiga
su-aali eh, faa'iidaysi iyada aan hortaalay tartamyaalka xaafadda eh, ideeda b oo yeena hareer martay tartamyaalka towfiiq ee su-aalaas oo yee mar badan lanka faa'iiday oo mar kale leeri hakana nag leeray oo yeena tatoyo ku faa'iiday siduu ayan tartamyaalka ideeda b waana hareer martay waayahay walisiyaana jaakole iyo weero iyo cali jaakole aw dhiigjay e e iyo ahaa dhiigjay b e yo dhalan ulaad dhiigsho dhammaan noocyada dhiigga ah hadaba sheeg jinotaybka dhiigga lamada waalid cawka adagabiyo أنا ولا وسندوه بقصوا شريوك لا أسلوب أمير فقيه مدور أنصار لما يدوي ودول يا ريال كندوبة يا كأنا ماي ماشي يا ريال
haye كورنت وكبير يجي hayeen dhib koranta aw mihidiyaad haye su-aal isku jawaabe aw dhiigshay e e iyo ahaa dhiigshay b e yo dhalan ulaad dhiigsho dhammaan dhiigyada noocyada ah hadaba sheeg jinotaybka dhiigga lamada waalid
oo dhiig waa dhiigka dhiig dhiig dhiig
canabta dhiigtii iyo jari lagu dhab haye ama caaw oo may ahaa oo ca- caaw eh. an caaw caaw ay ahaa haye Ah, weerowna caaw u- weero inka dhiib kusilug Ah, faday weerow ya waay in dhiib caaw ya ew ana caaw caaw ay ahaa
أنا أو أهلي أني ولادي أنت يا أنا أنت بقى أنا هم مسكور كم كودا Mhm.
هذا هذه آذي mikrofonka afkaan dhawaay هذه آذي إيه هاي أو كنا بيهاي Aha.
owlaadiyo dhalaan kuley za'lena gada koraan mase lamadiyo oo dhaskunadii kookumad alena aadi awka dhaska daree dhiigyo magaagi hambahu haye fikirkii anina kaasa laakiin anaftakay awta ee ah
haye eedaa mahadsantihiin Eh, su-aalaasi jawaabtay weliba siyaana guddiga سؤالي كسويتان لما دي سف سؤالي كسويتان لما دي سف ويبا صور السين كسافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
idaacad warsan ee magaalada baydhabo iyo saxaabeyn oo la dareertan eh, tartan aqooneedka ka guda jarna su-aaloga biolojiga qeybo eh, dembe barnaamijka saas oo kale ka guda jarna su-aalan waliba saxaqayaan la haytay tartamyaalka xaafadda towfiiq ee iyo kufa iyo su-aalatiida iyo ku jawaabo ayan se ka faa'iidaysanayeen hortaare tartamyaalka iyo dedebiye yoona saas oo kale tata su-aalahaas iyo hareer marti su-aalo jawaabtay waliba nagdaasi aawka dhiiga kiisha waliba hoseeya ee ow meela ahadyadeet mise aadyeeta b o markala dansiinkanag awka ee ow aadana b o yanagdaas waayahay bishaar eedaa mahadsanta xaafadda ideedo oo kale ee maadaama dhowr jeer iyo og ka faa'iidaysi ee fursad siini ilaa afar jeer ee madi koowaad qaabka hatan qoranta qaab ku duuma sheegeen markii lamaad waliga in sheegana awka oo a o a iyo aada oo b o a marka sida nidaamka iyo shuruucda ee, madi barnaamijka galaan balamada xaafada ondhian waliga qorana hanta jawaabta lama jeer lakanaga marka maadaama lama jeer shalduun lama jawaab shalduun sheegeen wali iska deenyay inti mar kale eh, fursad siina marka kalsooni iska dhab waayeen xaafadda eh, iyo oo jawaabtii markii hore sida saxayd in sheegan iyo haddana maadaama uun xaqin lanta inta lama jaar weydiino qofka yay haddana kanagu waayeen macnaha si qaab qaldan ka sheegeen marka hooba sideetiyo hore ha kanaga fadeen sida nidaamka barnaamijka indegsin xaqa aan lahaada fadeen dhibcooyin show laakiin kalsooni iyo iska qabo waayan dartiya jawaabta mar lamaad qaab qaldan ka sheegeen marka intaasayna san fahansiyaani marka muhiimadda waa si bashaar sheegay awka e o waaye aadana b o su-aalaha daraad waliba iskulaha ideeda b halow xaafadda ideeda halow ideeda halow halow xaafad ideeda mar saddexaad hoobna dheegu aytan su-aalo wareejiyana halow ideeda b halow towfiiqe
halo reeda warsan tawfiiq ee su-aali lamaad oo biology dhagaan furo waliba dhiyaasaysa tan aw dhiigshay a a iyo aha dhiigshay b a iyo dhaleen owlaada dhiigsho ee dhammaan a b hataba sheeg jinotaybka dhiigga lamada waalid mar lamaad siinka nogoy tawfiiq ee aw dhiigshay a a iyo aha dhiigsha b a iyo dhaleen owlaad dhiigsho ee dhammaan a b hataba sheeg jinotaybka dhiigga lamada waalid mar saddexaad tawfiiq ee aw dhiigshay a a iyo aha dhiigsha b a iyo dhaleen owlaad dhiigsho ee dhammaan a b hataba sheeg jinotaybka dhiigga lamada waalid jawaabtasin ku rajayaan insha allah
bartangaa jire booga tartanka berkaa ku gal bartangaa jire mal fadaayo haa wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo haa wal barki bajeelidaalako
hallow tawfiiqe jawaabta
خلاص ميلون جوابنا دي لهر ان او كما بو اي اي اغن ما بو بي بي مرلمات كنك
سؤال زيت هذه مرلمات كننا او كما بو ها اي اي اغن ما بنغراس يعني بي بي صح يقالد قدية
su-aali oo yeedahayti to biology eh mar lamaadna nasiib yoon weeladan tartamyaalka tawfiiq ee ideeda biya markaas lahayti walow qadka teleefonkiyo ku baxeen ayaa laku wareejiyay tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee su-aalo sidaiyo unku jawaabeen waliba yeedeeta tosaxe awka waliba ee e meelo aad yeedeeta b b hallow ideeda b
halo raadi warkan su-aalka mister yaasinka dareerta dhiga anfura buuqana noo yaraya waa codsi amada xaafadood mukintee dhon oo carbon dioxide yaha ku baho kora haddii todoba litir oo oksijiin ee lang adeegsada si languba carbon monoxide iyo oo heer kulka iyo cadaadiskana anisbedelaana mar lamaa tobasinkanig waa chemistry su-aalo walibaan dhiyaasee mug intee la-eg oo carbon dioxide yaha ku baho kora haddii toddoba litir oo oksijiin ee lang adeegsada si languba carbon monoxide iyo oo heer kulka iyo cadaadiska aan isbedelaana mar saddexaad mugintee la-eg oo carbon dioxide yaha ku baho kora haddii toddoba litir oo oksijiin lang adeegsada si languba carbon monoxide iyo oo heer kulka iyo cadaadiskana aan isbedelaana jawaabta siin ku sugaan insha allah
bartangaa jire booga tartanka berkaa ku gal bartangaa jire barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeelidaalako
hallow ideedabi hallow xaafadda ideedabi hallow xaafadda ideedabi wareejiyaana hallow tawfiiqe su-aalo ka faa'iidaysiga
su-aala sayti haddii jawaabtiiska daynmaba nagaraase sida
waqtama kinhayna faa'iidaysiga sax iyo qalad guddiga
su-aali la weydiyey tartamyaalka xaafadda ideeda oyoona itatoyo qadka taleefoonka ku bixeen sida ka faa'iidaysiya lan hordhakii tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee
waayahay su-aalaas jawaabtiya guddigaan bandhikaan
su'aalii ka su'aytaan zammadiisaf su'aalii ka su'aytaan zammadiisaf waybaa suuradsiinku shaafiyaase guddiga su'aaloo warsan guddiga su'aaloo warsan
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal noola dareertan su-aalo yeetatoo hareer marti xaafadooyinka oo kuyo tartama hayaan su-aalina su-aalka mistrigay hayti jawaabti waliba yanagdaase tumiyoone afar liter
waayahay halow towfiiqe
halo raadi warsan
dhegaystayaalka iyo lamada xaafadoodba walin sheegaane intii marlamaad khadka si ula kaca injareen xaafadda ideeda b oo tartan uu ku kula dhexeey towfiiq e intiis astaanta dhextaalka ka jartay ee jawaabta una sugaani lamada daqiiq haytina lama jeer iyo teleefoonkii ka nagni xaafadda ideedabbi iyo ka tartamaayeen qobad waayen teleefoonka ama ku jawaab waayen marka guddiga wali go-aanka deeray maadaama markii kuwaad khadkiyo yaran uun hakanagni khadkaha geliyni marlamaad yaran lama jeer kalena teleefoonka idaacadda kula hadalni oo teleefoonadani dhugunsideen oo ku jawaab waayen waliba su-aalogun dhammaystirsho unyaale towfiiq ee halow towfiiqe
halo raadi warsan su-aali lamaad oo kemistry aan diyaar garooba muuqantaal eg oo emonia e iyo sameeya haddii falgal usa dhamara konton litir oo nitrojiin e iyo haydrojiin iyo oo heerkulka iyo cadaadiskana an isbedelaana marlamaad siinkanogoy waa su-aali lamaad oo kemistry e muuqantaal eg oo amonia ah iyo sameysme haddii falgal usa dhamara konton litir oo nitrojiin ah iyo haydrojiin iyo oo heer kulka iyo cadaadiskana an isbedelaana mar saddexaad siinkanogay mugantee dhong ama la-eg oo ammoniya e iyo samaysme haddii falgal usa mara waa haddii falgal usa dhamara konton litir oo nitrojiin ah iyo haydrojiin iyo oo heer kulka iyo cadaadiska an isbedelaana jawaabta siinsugaana towfiiq e
bartayaa jire booga tartanka berkaa ku gal bartayaa jire mal fadaayo foo wal barti bajeelidaalako mal fadaayo foo wal barti bajeelidaalako
halow towfiiqe
halo ready welcome jawaabta
su-aalaseyti ijawaabtiisku deniga nagraase labaatan iyo shan litir sax iyo qalad guddiga su-aali la weydiye tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee sasaxaman ku jawaabna
weerohe iska diyaasana waliba waliba waa su-aalo kemistryu mugante muganteel eg oo emonia e iyo samaysme haddii falgal usa dhamara konton litir oo nitrojiin ah iyo haydrojiin iyo oo heer kulka iyo cadaadiska an isbedelaan
laakiin huudkaase oo shoodo hudje elema kariiris buuho ana fanqalka saaradilay fanqalkala majar kariiris buuh hudje oo ana fanqalka saaradilay banjakole waayahay jawaabtaas guddiga
سؤالي كسوعتا زمالي سف سؤالي كسوعتا زمالي سف ويبا صور سين كشافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo kaguda jarna su-aali kemistrig iyo eedaha it oo la weydiiyey tartamyaalka xaafadda towfiiq ee walow ideeda b iyo qadka teleefonkiiyo kubasan su-aala saytion sasaman ku jawaabna su-aala saytin waliba yeeda nagdaasi jawaabtee boqol liter
waayahay su-aalogii iyo intaha gabagabeyaana maadaama xaafad kumid ee lamada xaafadood ee tartankan dhexeey barnaamijka ku bahan iyo oo walcabasho e walshtake e iyo walnatiijo abaninka sheegna sababtan ku baxeen laakiin guddiga baarisuubi iyo kasuubiyeen fal ula kacay ka dhaqaaqeen dibna aan la hadalni teleefoonadani dhugunsideen oo ka jawaab waaye marka taas macnasha walinagdaase intii shuruucday oo nidaamkii barnaamijka degsanayay xaafadda ideeda b hareer mareen kusiinagaanshaha ama anti tartanka iyo kusii qayb qaadana inta dhimana ka guddi ahaan ka idaacad ahaan ku fiirsada doona insha allah lama su-aal oo xisaab ee dhimanayti marka inta kasurin iyana maadaama hal xaafad shaleediye tartanka ha ka herti ilaa guddiga iyo ka mashquulsiyin natiijada weliba siyay lamada abwaan abwaan jaakole uu ka maga dhibco tahayt xaafade hayti horta uu kaad xaafade xaafade hayti أنا عبدي إلي دايتي haye أنا وهي طلب إبر إيه هاي
todob eber طلب زيرو haye يعني غرو haye
كبوغا يناد قروري
haye
ana may haaye cali ahaan may haaye shan dhibcood hadalka faa'iidaysi ah iyo lama dhibcood uu ku mayfaday maadaama saaxiibkaytu ewer u sa'ari hal su-aalka faa'iidaysi eh ana siiyo oo ana weydiiyey
weero warsaday weero martakin ee weero weydii weero weydiiyey abwaan weerow may sheegase lang hadde waa lang oo biriirle yami lan biriirle yamayna ku hiiray tinto anqaadoy climinar haddaba sheeg karaar cufis jiidiska tintaasaa kabaha korta jawaabtana ka sheeg sentimitir birmigulaal
mikrofon kafkan dhawaay weero
braawo weerow waa ka baxsatay laba dhibcood meelka gaadadaase maday korshay waayahay eh, bishaar iyo siyaanasi natiijadan ka dhawaaqa kubacda barnaamijka gabagabaystaan insha allah idaacadda warsan ee magaalada baydhabo saas oo kale dhegeystayaal samayntataan oo la dareertan tartan aqooneedkiya ka guda jeerna geeka xa- ah, oo ka xaafadooyinka waliba iyo hayti aanu tartamayeen tawfiiq ee iyona ideedadbi walow eh, tartamyaalkii xaafadda eh, ideedadbi iyo hayti tayo sharcigii ku tilaabsadeen islamarkaasi tinaqadka taleefankiyo ku baxeen meelo tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee weli qadka taleefankiyo kasii jireen taas iyo tatoona kuma dagaansada iyo sharciga iyo dhowreen islamarkaasaytan iyo aan ilaalin shuruucda antaala tartan aqooneedka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo haddii aan kanagada natiijadii lamada kooxood mase lamada xaafadood ee tawfiiq ee yona ideedabbi yodhiyaasadatan su-aaladan korej weliba la weydiiyey tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee meelo ideedabbi su-aalo lamaad iyada sii lahayti haabahaasto lamada kooxood iyo gelinkii hore waliba iyo mase haftaamkii hore iyo haytito iyo guud ahaanba natiijada tiidiyo walgool ama isku dhaliyna islamarkaasaytina eberyona eberiya haytitayo kasii dareereen taasayti daraadiye kooxda xaafadda tawfiiq ee laka magacaabo iyo isbedel weyn yeeda samaysay daraadiye waliba yeedahaytitoye lakoyti shan dhibcood oo nadiifa taas oo meel su-aali iyo qadka taleefonka ku bixin tartamyaalka ideeda b yeerlahaytay laka wareejiye tawfiiq ee sidaas daraadiye lama dhibcood iyo kala habeento ka faa'iidaysi haytay inay saasoo kaleeto iyo nafsis ahaantiyoba markaasiyo aan la haayeen taasoo ka dhikaasi in shan dhibcood iyo la koyo meelo tartamyaalka xaafadda ideedabi iyo ilaa iyo nay li eber eber eber intan ka goranta taasayti iyo guud ahaanba walnaba markaasaytin shan oo zirata shan iyo nay eberya ka dhammaatay tartankii oo ka tawfiiqe iyo nay ideedabi indhexaytina waayahay bishaar eeda mahadsantaa hamiin dambe tartanka waliba andhexeeya salaamey e iyo bardaala b hamiin dambe waa gruubka e oo nagdow lamada xaafadood ee inka dambooyi doonta wareegii koowaad ee tartanka bilo barakeysan ee ramadaan weliba inka dambooye oo hamiin dambe tartan xiisile dhamar doone xaafadda salaamey e iyo bardaale b markeel hoobasiinkanaga hamiin dambe diyaar garoobin salaamey e iyo bardaale b guutaan barnaamijkii tarta aqooneedka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ayaa intaan gabagabeyna dhegeystayaal barnaamijka weliba ee ku isku kaaladaan garab walaal iyo shabakada warbaahinta warsan hormuuda aan mahadnagaan iyo jaamacadda b i u saasoo kale weliba aan mahadnagaane machadka i b c gutaan bahda shabakada warbaahinta warsan gaaraana daadiyaasha barnaamijka waliba sin qutamaana hindurma caafimaad leh